habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa washington
waa habeen talaado ah bisha agosto waa laba iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali dotcom idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo soo gebagabeeyey booqasho uu ku tegay dalka masar booqashadaasi saamayn ma ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda ee khilaafka waddamada khaliijka iyo qatar aad iyo aad uu samayn karaa waxaana ugu daliila waxa weeyaan labada dowladood awal ee madaxweyne caawinayay xagga waxay ahayd dowladda caawin waxayn qatar iyo iyo turkiga labadiina maanta waa isku mid waanay ka soo horjeedeen afartan dowladood ee kale
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadda milatariga soomaaliya oo xukun dil ah ku riday dhallinyaro lagu helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab dilna u geysteen qof nabadoon ah in kow cabdiraxmaan ciise cali fiidow labo xasan cali xasan kerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum bilowle heefow xuseen waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in tirada carruurta qaraxyada loo adeegsado ee nigeriya ay afarlaab kordheen sannadkan xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jegada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii mey ee sannadkan markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay allah u naxariistay cabbaas cabdulaahi sheekh saraaji ra-iisul wasaaraha ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ku magacaabay injineer saadiq cabdulaahi cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska wasiirka jegadan haye ayaa waxaa bishii mey tuugasho ku dilay mid ka mid ahaa askarta dowladda oo ilaalo u ahaa hanti dhowrkii qaranka ee markii dambe xilka laga qaaday nuur farax
madaxweyne trump ayaa u muuqday inuu maamulkiisa howlihiisii si caadiya u qabsanayo kadib kadib toddobaad xasarado ah iyo weliba isku soo baxyo sida ololaha u samaysan oo ay taageerayaasha madaxweyne trump dhigayeen talaadada maanta ah ayay waxay ku qabanayaan magaalada phenix ee gobolka arizona trump ayaa isku dayaya inuu kasoo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyey toddobaadkii hore kadib markii uu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray labada dhinac ee rabshadaha ku lugto lahaa kuwaasoo kale ahaa caddaanka cunsuriyiintaha iyo dadkii kasoo horjeeday oo isku dhacay magaalada charlesville ee gobolka virginia madaxweyne trump ayaa u muuqday inuu iftiimiyey hadalka muranka dhaliye xalay mar uu daah furayay siyaasadiisa cusub ee maamulkiisa uu ku wajahaya afghanistan trump ayaa si gaara aan u magacdhabin charlesville balse waxa uu yidhi ma noqon karno awood ammaanka dunida u taagan haddii aanan inagu midba midkeen kale aanu ammaan la wadaagaynin afhayeenka koongareeska paul ryan ayaa sheegay shalay in trump uu samayn karay wax ka wanaagsan jawaabtii uu ka bixiyey isku dhacyadii charlesville
xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka jim matsa ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda daacish ay soo yaraanayaan jim matsa ayaa warfidyaanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada baqdaad ee caasimadda dalkaasi ciraaqa ugu bixin safar aan hore loo sii shaacin halkaas uu kula kulmay ra-isul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al abadi ra-isul wasaare abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen matis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada maraykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaq xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka matis ayaa waxa uu sheegay in xasilinta ciraaq aanay ahayn mid isla markaaba imaanaysa kadib ku dhawaaqistiisii xalay madaxweyne trump uu ku shaaciyey in maraykanka ay ka go-an tahay arrimaha afghanistan inay sii wadaan ayaa xogayaha gaashaandhigga james mats waxa uu maanta sheegay in aysan weli go-aan ka gaarin tirada ciidamada loo diraya dalka ku yaala koonfurta asia isagoo ka hadlaya baqdaad ayaa xoghaya mats waxa uu sheegay inaan markaasi ula tashan doono taliyaha ciidamada guud ee maraykanka joseph dunfor kadibna ay gaari doonaan go-aan ku aadan talooyinka uu bixiyo donald trump ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka maraykanku wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyadiisa cusub ee afghanistan iyo koonfurta asia trump ayaa sheegay in kabixitaanka dhaqso ah oo afghanistan ay ka baxaan ay abuuri karto marnaanshiyo sababta in si dhaqsiyaha waddanka ay u qabsadaan kooxaha argagixisada madaxweynaha ayaa ogolaaday in ilaa iyo afar kun oo askari oo dheeri ah oo maraykan ah loo diro afghanistan sida ay sheegeen ilo wareedyo aan la shaacin
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay toddoba kalena way ku dhaawacmeen dagaal mar kale maanta ka dhacay deegaanka xeraale ee gobolka galguduud dagaalkaasi ayaa wuxuu u dhexeeyaa sida wararku ay sheegeen maleeshiya deegaanka ah iyo kuwo kale oo ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca wararka aan ka helayno deegaankaasi ayaa tilmaamaya in dagaalka uu ku lug leeyahay siyaasad wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray gaalkacyo dagaalka oo mar kale dib uga bilowday deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh waxaana dagaalkan uu u dhexeeyey dadka deegaanka xiraale iyo kooxda ahlusunna ee ka arrimisa qaybo ka mida gobolka galgaduud wararka laga heliya dadka deegaanka xiraale ayaa sheegaya in khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka maantay mar kale dib uga bilowday xiraale uu gaarayo ilaa afar ruux oo dhimasho halka dhaawacana lagu sheegay ilaa toban ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalantay cabdirasaaq xasan maxamed waxa uu ku sugan yahay xiraale v o eda ayuu uga waramayaa sida ay wax uga dhaceen deegaanka xiraale walaa degmaha ayaaahan bay kaa maqlaysay dagaal baa ka jiray dagaalkaas oo udhexeeya dadka deegaanka iyo nimankan suntara la baxay oo fariisintooda guraceel iyo dhusmareebta ilaa haddana kolley xabaddu waa socotaa magaalada duleedka magaalada ka socdaa magaalka magaalada duleedkeeda oo bariga khasaare waa jiraa laakin tirikoob rasmiga ma ma hayo kaba haya tirikoob rasmiga kaba hayo laakin khasaare waa u jiraa laakiin hadda un dagaal unbaa socda xabad unbaa socota walaalo khasaarana waa dabcan xabad ka dhacay khasaare laga waayi maayo waa jira dagaalka oo muddo laba toddobaad ka badan ka taagan deegaanka xiraale ayaa salka ku haya gacan ku-haynta deegaanka xiraale oo kolkii hore ay maamuli jireen culimmada ahlu sunna hase ahaatee dadka deegaanka ayaa ka hor yimid kooxdii gacanta ku haysay xiraale waxaana khilaafka labada dhinac uu isu bedelay gacanka hadal sababay khasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida waxaana iska horimaadyadii ugu dambeeyey ee dhacay dadka ku dhintay ku jira haween iyo caruur cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
maxkamadda milatariga ee soomaaliya ayaa maanta laba dhallinyaro ah ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii bishii nofembar ee sanadkii hore loo geystay mid ka mida nabadoonnada ka qayb qaatay soo xulista ergooyinka ka qayb galay doorashada soomaaliya maxkamadaasi iyo qarax ka dhaca eegaarka ex control ee balcad waxaa warbixinta nooga soo diray waryaheena axmed xasan culaad kolayo gaadiid oo ay wateen ciidamada midowda afrika ee amisom ayaa maantay qaraxa lagula egtay agagaarka wadada ex kontarool balcad dhinaca waqooyi ee magaalada muqdisho qaraxani lala egtay ciidamada amisom ayaa la sheegay inay waxyeella ay ka soo gaartay qaar ka mida gaadiidkii ay wateen ciidamada amisom iyo dad rayida oo marayay wadadaasi ex kontarool balcad qof goobjooga ahaa ayaa idaacadda v o a u sheegay inuu arkayay dhimashada hal qof oo rayid ah iyo saddex kale oo dhaawac ay soo gaartay ciidamada amisom ayaa inta badan kolay ahaan isu raaca markii ay u safrayaan dhinaca gobolada gaar ahaan gobolada ku teesan magaalada muqdisho waxaana qaraxyo lagula eegtaa inta ay socdaan wadooyinkaasi dhinaca kale maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maantay dil toogasho ah ku xukuntay laba qof oo eedaysano ah oo la sheegay in ay horey u dileen nabadoon hilowle xiifow xuseen oo ka mid ahaa nabadoonadii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya xukunkani maantay ay maxkamadda ciidamada ay ku riday labadani qof ayaa waxaa ku dhawaaqay xuseen cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada darajada koowaad markay dhegaysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qabeenka difaacayay eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in kow cabdiraxmaan ciise cali fiidow labo xasan cali xasan kerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum hilowle xeefow xuseen ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan waa bilaahi towfiq axmed xasan colaad v o a muqdisho
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxauu soo gebagabeeyey maanta booqasho laba maalmood ahayd uu ku tegay dalka masar intii uu masar joogay ayaa madaxweynaha waxa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi sheekh ashar iyo jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi war ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa waxaa lagu sheegay in masar ay soomaaliya ka taageerayso dhinaca dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argixisada booqashada madaxweynaha soomaaliya ee masar ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli soomaaliya ay mowqif dhexdhexaadnimaha ay ka taagan tahay khilaafka waddamada khaliijka carabta iyo qatar oo masar ay dhinac la jirto haddaba booqashada saameyn ma ku yeelan karaysaa mowqifka dowladda su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheenna maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey ambasador cabdulaahi kongo oo muddo dheer isagoo ka soo shaqeeyey jaamacadda carabta haatana ku sugan dalka imaaraadka carabta dhulkan carabta labada dowladood midna xagga siyaasadda ka xukunto midna xagga dhaqaalaha ka xukunto waa sacuudiga iyo mamlaka alcarabiya sacuudiya iyo masar weeye labaduna haddaynu soomaali nahay midna dee ilaa maalintii four powerka afartii dowladood ee soomaaliya italy addatime soomaaliya oran jiray waa dowladdii qudhahaydee ka dagaal ilaa uu ku dhintay ninkeedii mumasilka ahaa in aan ummadda loo aan lays hortaagin aan la baabiinin inay xorriyad hesho kii jaamacada carabiya aada iyo aad bay noo caawisay masaaridu leanno haddaanay masaariduna caawin meel lamaanu gaadheen wax badanoo dowlad markii hore dad ka soo horjeeday iyagaa aada iyo aada noo saaciday iyo sacuudiga labaduba labada dowladood waxay inoo qabaan inaynu ama xagga dhulka aynu muhiim istraatiji aynu nahay ama inaynu ummadda ugu dhow ahaan ee afrika carab inagii sudan uun aynu isku mid nahay marka waxaan leeyahay anigu visitkan madaxweynuhu xaggaa tegay imika waxaan is leeyahay khasaare ma noqonayo oo waxaan is leeyahay waa laga faaidsanaya laano sacuudiga markaynu jaalan garayn dee xoolaheeni baynu jaalan garayn iyo tijaaradeedii baynu jaalan waxa weeye maslaxadda innaga soomaali waxay inoo ah inoo ahaan lahayd ideal ahaan lahayd iyagoo wada socda oan iska hor iman waxa weeyaan an waxay la tahay endku wuxuu ku dambayn doonaa waxa weeyaan sida ayn ila ila eeg tahay masar waa ilaa la yidhi bal nimankan imika la bal hadda mashraca geliyo eeg hadda ilaa intay ku jiraan oo ka soo jir meesha inkastoo ay ku abtirsanayeen ururka jaamacadda carabta oo dad carabad carbeed ay soomalidu inta badan sheeganayeen haddana dadka wax dhaliilaa carabta dhaliilaa waxay leeyihiin xilligii colaadaha soomaaliya ay ka jireen sidii carabtu laga filayey umaana hiilin soomaalida sida falastiiniyiinta ay ugu hiiliyaan oo kaleo hadi jeeraale ay u garab taagan yihiin booqashadan hadda u dambeysay waxa way ku soo aadaysaa xili jaamacadda carabtu ay hadal hayso in soomaaliya loo qabanayo shir oo dib u dhisis oo soomaaliya lagu taageerayo marka khilaafkan ka dhexeeya qatar iyo wadamadan sacuudigu horkacayo oo masarna ay ku jirto saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa natiijada laga filan karo shirka soomaalida loo qabanayo jaamacadda carabtu ay qabanayso ma saameyn karaa aada iyo aada buu samayn karaa waxaana kuwa daliila waxa weeyaan labada dawladooda awal ee ina caawinayay xagga waxay ahayd dawladda caawin waxayn qatar iyo iyo turkiga labadiina maanta waa isku mid waanay kasoo horjeedeen afartan dawladood kale marka waxaan isleeyahay dee kolley xadwadaad qaadeed hore ugu socota kolley ama khasaare ama geens bay kuu keenaysaa ama faa-iido waxaan isleeyahay kan waxay ahayd maalintii horreysay in si wanaagsan looga fikiro waxaan imika isleeyahay dow inuu madaxweynaha farmaajo iyo colkiisu ay ka noqon doonaan hadalkii ay qaateen oo ay raaci doonaan aqlabiyadda ama majoritiga soo dawladaha carab leanna majority wuxuu jiraa xaggan kale kolley siyaasaddu marmaray kuu kaliftaa inaad layn cad marto oo aada ku dhiirato wax kastaaba yeela laakiin laakiin soomaaliya laakiin soomaaliya oo keliya maa cabdullaahi waddamo kalaa jira oo iyagana dhexdhexaadnimadaa qaatay haddii waddamadii carabta ee walaalaha ahaa ee dirirayay dhexdhexaad laga noqdo wax ku jaban baa jira oo soomaaliya kuleeyahay waxaa dhibaata ii keenaysaa kolley iyo kolley wax dhibaata ah ama xagga sumcadda ha ahaadeen ama wax kala ahaadeen way ii keenaysaa waan jeclaan lahaa iyagoo ishaysta ama aynu kala haddaynu kala dhexgeli karayn aynu kala dhex galno laakiinse halka imika maraysaabaan meeshii haynoo ah waxay kuu kalifaysa inaad mid u qaadato marka waa laba daran mid dooro laynuu raacdo waa laba daran mid dooro waa laba daran mid dooro weeye kaasina wuxuu ahaa ambasador cabdulaahi congo oo haatan ku sugan dalka isutagga imaaraadka carabta oo khadka telefoonka ugu warramayey waryaheena maxamed colaad xasan
habeen wanaagsan fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan afar qof ayaa u dhintay ku dhowaad shan iyo toban kalena waa ay u liitaan kadib markii sida la sheegay ay biyo ka cabeen ceel ku yaala deegaanka lagu magacaabo timirshe ee gobolka bari hal qoys oo ka kooban shan ruux oo saddex ka mid ahi ay caruur yihiin ayaa la sheegay in la geeyey cisbitaalka bilcil ee magaalada carmo dadka ku sumoobay ceelbiyoodkan ayaa ah kuwo reer miyi ah oo ku noolaa buuraleyda goolis ee gobolka bari oo ay adag tahay in gaadiidka uu maro waryaha v o eda ee magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa cisbitaalka bilcil kula kulantay dhakhaatiirta ku howlanayd daweynta dadkaasi waxayna ka wareysatay doctor maxamuud yuusuf maxamed oo ka qayb galay daweynta dadkaas annaga saakii saacaddu markay ahayd kow iyo tobankii subaxnimo ayaa waxaa noola keenay toddoba qof oo aada u jiran markii aan baarana waxaa la yidhi waxay cabeen biyo sumaysan bay cabeen aad bay lix beri iyo shan beri bay shumaayeen meesha ku bantagaayeen maartay caafimaadkoodana aad bay u liitaa wixii annagu aan u qaban karo baan u qabanay waa daaweynay maartay hawshoodana weli waa socotaa fariiqmaqodna waxaan geynay cusaalka muxuuha bilcil baan geynay yani halkaas hadda lagu dayoobayaa maartay oo daawada socotaa dadta hore imise qof ayaa tirada guud dadka la sheegaya marka laga reebo shantan la keenay iminka bilcil hosbitaal ee daaweynta ay ku socoto dad ku dhintase ma jiraan annaga dadka naloo keenay saakay waxay yidhahdeen waa shan qof baa la keenay laba qofna waa laga yimi maartay oo waa isku hal reer weeye waxaa meeshii laleeyahay waxaa ku harsan dad badan oo ilaa tobaneeyo gaaraya maartay waxna waa ku dhinteen dadka dhintay afar baa lagu sheegay afaraga waayo ditoore marka laga reebo daaweynta dadka iyo gurmadka ay dhakhaatiirta iyo dadka kaleba u fidiyeen maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen meesha dadku ay la sheegayo inay biyaha ku sumoobeen
taas waa iska caddahay waxaa loo baahan yahay meeshii in muxuu ahaa hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqlay inay tagaan meeshii in muxuu ahaa sababta keentay dadka inay subaabaan maxay yihiin ma masuun meesha lagu shubaya miya ma waxyaalo kaloo meesha ka abuurmaya in muxuuaha ceelkii la tago oo muxuuaha laga soo qaado maarata muxuuaha yani biyo laga soo qaado la baaro oo la xaqiijiyo sababta dadkaas muxuuaha ay u xanuunsadeen oo ugu simoobeen waxay tahay in la ogaado waa daruuri waa xaggee ceelkaas xaggee buu ku yaalaa ditore waxaan maqalla ceel ah ceelasha soo jireenka ah inuu arrinkani ka dhacay oo dadku ay biyihiisa ku sumoobeen marka xaggee ku yaala ceelka ceelkaas wuxuu ku yaalay mandaqada u dhow timirshe wuxuuna u jidhaa shan iyo afartan kilomitr bay u jidhaa ceelka tuulada muxuuaha timirshe ayay u jidhaa ceelkaas anigu horey waa u oqoon jiray waa maqli jiray dhowr jeer baan tagay waa ceelasha markii biyuhu ka dhammaadaan toga dadku ay qotaaniin oo biyo muxuuaha biyo ay ka cabaaniin muddaa la caba il baa la yaadaa dadka iminka la sheegayo inay soo socdaan oo gawaaridu ay soo wado waa imse tiradooda waa haddan lagu soo wargeliyey toddoba qof baa lasoo wadaa maartay oo aada u liita laakiin dad kale ma jiraan oo la sheegayo inay biyaha ku waxyeeloobeen sida la sheegayo dad badan baa meeshii jira oo il daran ilaa meeshu waa meel baadiye ah baabuurta mantega ka dhow maartay lug baa lagu tagaa kuwa kanba waxaa laga soo qaaday maartay awr baa lagu soo qaaday waxaa la keenay tibirsha la keenay did hore kiiska noocaana dadku inay biyaha ku sumoobaan ma markii ugu horreysay ay deegaamadan ka dhacdoba anigu kolbe intaan mandaqada joogay waa waa kiiskii ugu horreeyey oo meesha tan ka dhaca oo aan la kulmay ka horse weli ma aanu maqal waryaheena faadumo yaasiin jaamac ayaana warbixintaasi nooga soo dirtay deegaanka waa cisbitaalka bilcil ee carmo haddii ay ku dhaafaan wararkii barnaamijyada dhegaystayaal v o a waxaad dib ugala socon kartaa ciwaankeena internetka ee v o a somaly com madaxa ururka caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa fariin u diray qaybaha ku dagaalamaya dalka suudaanta koofureed in ay raadiyaan xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro dagaalka muddada saddexda sane iyo barka ah ka socda dalkaasi kadib markii uu soo gabagabeeyey booqasho uu ku tegay suudaanta koofureed iyo dalka ay deriska yihiin ee uganda wariyaha v o eda xaliim athumani ayaa warbixinta nooga soo dirtay kampala waryaheena ibraahim xasan daandurey ayaa soo koobaya biter mowrer waxa uu hore u booqday dalal ay colaadi ka taagan tahay ee dunida oo ay ka mid yihiin syriya iyo yemen wuxuuna sawir naxdin la ka bixinayaa waxa uu ku soo arkay dalka suudaanta koonfureed dadka dalkaasi ku nool ayaa laba meelood oo meel aad u gaajaysan waxayna ku tiirsan yihiin cunto gargaar ah halka saddex meelood oo meelna ay barakaceen madaxa laanqeyrta cas mowrer ayaa waxa uu sheegay in dib ugu noqoshada wadahadalku uu yahay xalka keliya
waxaan arkay wax taasi ka beddelan oo u muuqda wax xun waana sii wadidda colaadda oo ah dad baqanaya is-aaminaaddu ka tagtay oo cararaya xataa maleeshiyaadka ayaa imaanaya oo ka cabsanaya inay dhintaan waxaana maleeshiya kasta oo tuulo yimaada la imaanaya ku-xadgudubka shuruucda xuquuqda aadanaha marka tani ma ahan xal la aqbali karo
colaadda ka taagan dalka suudaanta koonfureed ayaa faraha ka sii baxaysay tan iyo bishii julaay ee sannadkii lasoo dhaafay markaasoo uu burburay heshiiskii awood qaybsiga ee madaxweyne salvakiir iyo hogaamiyaha mucaaradka reeg mishaar hay-adaha caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in qaybaha dagaalamaya ay geysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha sida dilal afduub iyo kufsi ururka laanqeyrta cas waxa uu sheegay in tirada dadka la dhaawacay ee lagu daaweeyo cisbitaallada ururka uu taageero si aada ay uga sara martay sannadkii lasoo dhaafay iyadoo ay sii socoto hanjabaadda lagu hayo shaqaalaha daryeelka caafimaadka ururku waxaa kale uu sheegay in xubnaha qoysaska ah ee ku kala irdhoobay colaadda ay dib u mideeyaan ayna isu keenaan sanadkana tiradooda ay labijibaarantay marka la eego sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii kuwaas oo ay carruur ku jiraan mawreer waa kan mar kale
dadka marka ayna arkaan waxa ay noo sheegaan inay rabaan cunto biyo fayadhowr iyo adeegyo caafimaad laakiin marka hore ee ay indhahana saarayaan ayayna weydiiyaan qaraabadeennii aaway
dalka uganda ayaa martigeliyey hal milyan oo qaxootiga suudaanta koonfureed ah oo badankood yimi sanadkii lasoo dhaafay mowreer ayaa booqday goobaha la dejiyey qaxootiga oo ku yaala waqooyiga uganda
warbixintii waryaha v o eda xaliima athumani waxaa noo soo koobayay ibraahim xasan daandure haatana bal falastiin aan ku nasina dhegeystayaasheenna heestaan kudhigeedu yahay soo ujeedadeeni wadajir waxaa ugu luqeynayaa cabdi baadil iyo saad cali warsame
Thank you.
dhegaystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubinta doodda gaaban iyo warbixinno kale waxaase intaaba ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii mey ee sanadkan markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay allah u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji ra-isul wasaaraha ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa oo lagu baahayey warbaahinta dowladda ku magacaabay injineer saadiq cabdulaahi cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska madaxweyne trump ayaa u muuqday in maamulkiisa uu kusoo noqonayo howlihiisa caadiga ahaa kadib toddobaad xasarado ah iyo weliba isku soo bax markaasi u samaysan qaabka ololaha oo maanta oo talaado ah uu ku qabanayo magaalada phenix ee gobolka arizona trump ayaa isku dayaya inuu kasoo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyay toddobaadkii hore kadib markii uu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray labadii dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaasoo kala ahaa caddaanka cunsuriyiinta ah iyo dadka kasoo horjeeday oo isku dhacay magaalada charlottesville ee gobolka virginia xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka jim matsa ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda daacisha ay kooban yihiin jim matsa ayaa warfidyaanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada baqdaad ee caasimada dalkaasi ciraaq aanu ugu bixin safar hore aan loo sii shaacin halkaas uu kula kulmay ra-isul wasaaraha dalkaasi xaydar al abaadi ra-isul wasaaraha dalkaasi ciraaq abaade ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen matis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada maraykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaqa kadib ku dhawaaqistii xalay madaxweyne trump uu shaaciyey in maraykanku ay ka go-an tahay arrimaha afghanistan ayaa xogeyaha gaashaandhigga james mats waxa uu maanta sheegay inaanay weli go-aan ka gaarin ciidamada loo diray ee dalkaasi ku yaala koonfurta asia isagoo ka hadlaya magaalada baqdaad ayaa xogahaya mats waxa uu sheegay inuu la tashan doono taliyaha ciidamada guud ee maraykanka joseph danfor kadib marka ay uu yiri ay wada tashtaan ayuu sheegay inay go-aan ka gaari doonaan talooyinka uu bixiyo danfor donald trump ayaa khudbad uu xalay jeediyey shacabka maraykanka wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyadda cusub ee dalka afghanistan halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobe ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahda unisef ayaa kusoo waramaysa koror heer markaasi qayladhaan ah gaaray oo ku yimid caruurta loo adeegsado isqarxinta gaar ahaana kuwa ay adeegsadaan kooxda boko xaraam ee ku dagaalama waqooyiga nigeria wariyaha v o eda liisa shalain ayaa warbixinta nooga soo dirtay geneva waa kan maxamed colaad xasan oo soo kooba hay-adda yunisef ayaa sheegtay in afarlaab ay korodhay tirada caruurta qaraxyada loo adeegsaday marka la barbar dhigo sanadkii tegey hay-addu waxay si gaar ah u sheegtay in tirada gabdhaha weerarada qaraxyada loo adeegsado ay korodhay gobolka waqooyi bari ee nigeria caruurtaas oo ay adeegsadaan maleeshiyada boko xaaraam afhayeen u hadashay yunisef oo la yidhaahdo marexia mersado ayaa sheegtay in saddex iyo siddeetan caruur ah lagu khasbay in ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah waxayna sheegtay in shan iyo konton ka mid ah caruurtaas ay gabdho ahaayeen da-dooduna ay ka hoosaysay shan iyo toban jir waxay sheegtay in toddobiyo labaatan ka mid ah caruurta ay wiilal ahaayeen waxay sheegtay in cawaaqibka caruurta ka soo gaadha arrintan uu yahay mid argagax leh waayo waxay tiri waxaa loo adeegsadaa sidii bam oo kale waxay kale oo ay v o a u sheegtay in arrintaa darteed ay caruurta oo dhan loo arko halis shakina laga qaado
xiisad aad u daran ayaa jirta si gaara mujtamaca ku dhaqan waqooyiga dalka nigeria waayo dadku waxay ka baqayaan caruurta caruurtaasi oo iyaguba dhibano u ah argagixisada waxaa dhacda mararka qaar in caruurta la takooro oo laga shakiyo
yunisef waxay ugu yeedhay adeegsiga caruurta qaraxyada loo adeegsado in ay tahay dembi weyn oo ka dhan ah bini'aadannimada waxay ku baaqday in aan la takoorin carruurta ka soo baxsada kooxda boko xaaraam ama ay soo daayaan oo aan loo arkin kuwo halis ku ah bulshada balse loo arko dhibanayaal gacan uga baahan bulshada hay-addu waxay hoosta ka xariiqday in weerarada badankooda ay ahaayeen kuwo lala beegsanayay bartilmaameedyo nugul sida suuqyada iskuullada jaamacadaha iyo kaamamka barakacayaasha waxaana badankooda ay ka dhaceen gobolka boorno ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobayay waxaana noo soo diray wariyaha v o eda liisa shaline
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii umuuraha maraykanka iyo caashucuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa toddobaadkan xilka laga qaaday madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad steve banan oo ahaa shakhsi saamayn weyn ku lahaa aqalka cad haddaba xilka qaadista steve banan maxay ka beddelaysaa go'aammada ka soo baxa aqalka cad waa qodobka aannu ku eegayno barnaamijka amuuraha maraykanka ee toddobaadkan steve banan oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad ayaa toddobaadkan xilkii laga qaaday banan oo ka mid ahaa dadka uu sida weyn u dhegaysto madaxweyne donald trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog waxaana lagu tilmaamaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxayey tan iyo markii madaxweyne donald trump xilka loo dhaariyey maxaa haddaba loo aanayn karaa xilka qaadista ninka miisaanka ku lahaa aqalka cad ee steve banan xaggayse salka ku haysaa ka tegistiisa aqalka cad waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda siyaasadda maraykanka caasha waxaa dhaliyey waxyaabo badan oo horta isbiirsaday toddobadii bilood oo uu madaxweynahani joogay sida aad ka warqabto waxa u kala baxay dadka u shaqaynayay madaxweynaha waxaad moodaa in laba garab loo kala qaadayey oo ay u kala baxsanaayeen dad taageersan fikirkii uu ololaha ku soo galay oo ahaa runtii xagjirnimada ahaaba oo macnihiisu ahaa wax kasta america ugu horeysa cid kale wax ku darsan mayno adduunka waa ka maaragtay xadadnaanaynaa dagaalada dibadda waa joojinaynaa waxyaabo ciiddaas ka badan oo markii hore ku koobnaa ama waxaa loo yaqaan america first ama america shaqadeeda maaha cid kale oo aan daraynayno ma jirno oo qoladaas baa ninkan steve bannon sal u ahaa oo uu isaga iyo fikirkiisu dhinacaasay jireen haddana waxaa jiray dhinac kale oo dhahaya war wixii olole lagu galaa waa waa arrin la yaqaan laakiin markii madaxweynuhu xafiiska fadhiisto america oo dhan buu madaxweyne u yahay kuwii ku raacsanaa iyo kuwii kaasoo horjeeday iyo kuwii xagjirka ahaa iyo kuwii caadiga ahaa iyo wixii oo dhan marka labadaas gole oo iska soo horjeedaa trump markasta ku dirirayay hadda marka waxaad moodaa in qoladii xagjirka ahayd lagaga adkaaday sidaasuuna ku baxay steve banan banan oo la hadlayay warbaahinta bloomberg kadib markii uu ka tegay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono kuwa ka soo horjeeda madaxweyne trump isagoo sidoo kalena mar uu la hadlayay wargeyska the weekly standard sheegay inuu hadda xor yahay oo uu cagta marin doono mucaaradka saamaynta steve banan uu ku yeelan karo siyaasadda dalkan maraykanka isagaoo bannaanka ka jooga aqalka cad intee bay la ekaan kartaa waa kan mar kale cabdikhafaar saamayn laba ahay yeelan karaan midi waxa weeye wuxuu rabaa inuu weerar ku qaado dadkii white houseka ka soo ceyrsaday iyo xisbiga jamhuuriga ah dad badan oo taageersanaa trump taageersanaa barnaamijyadiisa oo isagu aanu jeclayn oo taasi waa midda mediada oo uu rabo inuu dadkaas aad iyo aad wax ugu geysto oo banaanka ka dacaayadeeyo midna waxa weeye trump laftiisa inuu bayska ama dadkii salka u ahaa oo soo doortay inuu ku bilaabo inuu yidhaahdo ajendihii aynu ku doornay madaxweynuhu ma fulinayo dad kaluu galay dad kalaa gacanta ku dhigay inuu halkaas isagana uu breshar ka saaro marka labada shay oo uu hadda ku bootaynayo oo uu leeyahay markaan tago baaban kusii fiicnahay isagaa waxaa laga hayaa markaan white houseka banaankiisa tago baaban kasii fiicnaan doonaa ee ka xoog badnaan doonaa marka loo dhigo markii aan gudaha joogay marka labadaas shaybu wuxuu rabaa inuu dadkii hore ay ishayeenna uu banaanka uu dacaayad meediyada ah u galo madaxweynahana uu salkiisa uu soo kaakiciyo sida ugu dhow banan ayaa lagu tilmaamaa inuu gacanna ku siiyey madaxweyne trump inuu ku guulaysto aqalka cad doorashadii madaxweyne ee sanadkii hore ka dhacday dalkan maraykanka kadib markii uu ku soo biray ololihii madaxweyne trump uu u galay hanashada madaxtinimada dalkan laakiin doorashadii kadib ayay banan waxa ay isku dhaceen xubno awood ku leh aqalka cad oo uu ku jiro ninka uu sodogga u yahay trump ee jared kushner dhinaca kalena banon waxaa loo tiriyaa inuu kaalin weyna ku lahaa go'aamada ka soo baxayay aqalka cad tan iyo markii uu madaxweyne trump ku guulaystay madaxtinimada dalkan waxaa haddaba la isweydiin karaa ka bixista banon ee aqalka cad wax ma ka bedeli kartaa go'aamada madaxweyne trump runtii wax badan bay ka bedeli doontaa sababtoo ah waxaynu ognahayba waxyaabahan xag jirka ah oo dhan inuu isagu gadaal ka riixayay isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayey marna looma baahna america inay ciidan dibadda u dirto sidoo kale arrimaha barnaamijyada gudaha ah waxyaabaha dimuqraadiga iyo xisbiga kale ay u jarjeeraan oo dhan isagu xag jir buu ka ahaa oo ma ogolayn in cidna lala shaqeeyo waxaad moodaa hadda dadka haya inay dhihi doonaan war isdeji la shaqee xisbiga mucaaradkana la shaqee dadka kalena maaragtay soo dhowee loomana baahna america laguma xukumi karo wax ka yar boqol kiiba shan iyo labaatan oo ah salka uu ku taagan yahay trump iyo maamulkiisu madaxweyne trump iyo kambeynka uu soo galay iyo dadka taageersanaaba sidoo carabka ku dhufatay waxaa ugu weynaa in america ay tahay kow america ay tahay labo america ay tahay saddex oo caalam kale aanay maraykanku maarata uusan efort badan ku bixin hadda marka madaxweyne trump uu soo hadal qaado arrinta ku saabsan afghanistan iyo ciidamo dheeri u dirista iyo arrintaas ma loo qaadan karaa inay ka dambeysay isbeddelka durbaba ku yimid aqalka cad kadib markii uu ka tegay banan ha sax weeye sababtoo ah banan waa lagaga adkaaday trump iyo sida uu wax u wado taasaa ku tusaysa in hadeerba uu afghanistan iyo ka hadlayo oo uu keenayo istraatiijiyadii ama habkii loola macaamiltami lahaa arrimaha dibadda markii hore intii banan joogay maba ahaynba waxay ahayd fikrad u cad oo uu ololihii ku galay oo macnaheedu ahaa dibad iyo ciidan dibadda iyo midna ka hadli mayno wixii naga jirana nooga soo qaad haddana waxaadba moodaaba ay taagan tahay ka hadal keliya maahe lagaba yaababa inuu xataa ciidamada kordhiyo oo uu ballaariyo barnaamijkii hore oo ciidamada lagu taageerayay afghanistan ciidamadooda iyo joogistoodii marka waxyaabaha aadka la isugu khilaafay bay ka mid tahay isagana banaanka dhigay lagagana adkaaday oo hadda qolada hartay oo oo dhinaca kale ah ay kaga adkaatay banan steve banan waa mas-uulkii ugu dambeeyey ee maamulka madaxweyne trump ee xil sare ka hayay aqalka cad oo cadaadis lagu saaro inuu xafiiska ka tago bishii hore ayaa waxaa shaqadii iska casilay madaxii shaqaalaha ee aqalka cad ryan bribes iyo afhayeenkii aqalka cad shon sbicer banon ayaa hadda waxa uu dib ugu noqday warbaahinta bribert oo lagu eedeeyo inay faafiso fikirka dadka caddaanka ah ee cunsuriyiinta ah ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka umuuraha maraykanka ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynay xilka qaadis lagu sameeyey madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad steve banan iyo waxa ay ka bedeli karto ka tegistiisa aqalka cad go'aamada ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
waxaad dhegaysateen umuuraha maraykanka caashi ibraahim aadan ayaana soo jeedinaysa haatana ku soo dhowaada xubintii doodda gaaban waatan falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dowladda federaalka ah ay ku taageertay baarlamaanka hirshabeelle go'aankii uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi cali cabdulaahi cusuble dowladdu go'aankaasi ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha hirshabeelle ma ahaa mid ku habboon xilligaasi iyo weliba xaaladda taagan waxaa ka qaybgalaya cumar xuseen qoordheere oo ku sugan magaalada beledweyne iyo cabdixakiim cabdiraxmaan ciise oo ku sugan magaalada muqdisho aan ku hormaro cumar xuseen qoordheere sidee u aragtaa go-aanka dowladda federaalk ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynihii maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble bismillah walahi falastiinay waxaan arkaa go-aankaas go-aan sharci darre ah waan kasoo horjeednaa sababtoo ah buushin kad lagu riday saa dhalmay cali cabdulaahi cusule madaxweynihii hirshabeelle wuxuu ahay go-aan afar laa sac gudaheed ka dhashay laguna riday ayuu ahay marka madaxweynadan uu jiro oo dhamnahay sidii lagu soo doortay oo siduu ku yimid aan ognahay iyo inta laga maray iyo hirshabelle asaaskeedii hore iyo wax ka bilaabatay in sidaas fudud lagu rido wallaahi go-aankaas aniga waxaan u arkaa go-aan qaldan aadaan ugu soo jeedaa haye cabdixakiim
waa mahadsan tahay falastiin walaalkay waa ra'yigiisu waa fiican yahay laakiin xildhibaanada hirshabelle lixdan iyo in ka badan ayay ahaayeen xildhibaanadii soo jeedisay inay xilka ka qaadeen madaxweyne cali cabdullahi cosoble xildhibaanadii oo siddeetan iyo wax ka yar ama haddii lixdan iyo xoogaa ay dheheen xilka ka qaadnay way muuqataa in uu yani saas uu xilkii uga qaadmay waxayna ku eedeeyeen xil gudasho la-aan iyo inuusan goobtii shaqada imaanin ugu dambeyn buuq badan oo dhacay guddoomiyihii baarlamaanka ayiday wasiiradii arrimaha gudaha iyo amniga iyo dhammaantooda ayideen oo ku raaceen dowladdii federaalka ahayd oo qiimeyn u tagtay oo wasiiradii federaalka arrimaha gudaha iyo amniga iyo waxbarashada iyo tiimkii tagay o dhan wasiiradii tagay o dhanna waa isku raaceen ugu dambeynna go-aan waxay soo saareen ah in madaxweynahaasi ou sidaasi ou uga uu ku dhacay oo hirshabelle bil hadda kadibna loo qabtay inay madaxweyne cusub iyo isku soo sharaxo oo hal bil hadda kadib dib loo soo dhiso madaxweyne cusub
haye cumar haddii mar go-aan uu gaaro baarlamaankii dowladdii federaalka ee ayiday ma la dhihi karaa dowladda federaalka go-aankeedu wuxuu ku salaysnaa qiimeyntii ay sameeyeen oo ahayd inay arkeen tirada xildhibaanada kasoo horjeeda madaxweynaha waa mahadsan tahay falastiin sida uu sheegay walaalkii waa mahadsan yahay madaxweyneha horta waa la ridi karaa mushinna waa la keni karaa waana ridi waa la ridi karaa shalada xildhibaanadu ayagaa doortay xaqayna uleeyihiin inay ridaan balse sida aan ognahay walaalkii wuxuu sheegay lixdan iyo dhowr ayaa mushinka kasoo riday cali cabdullahi cosole markii la dooranayo madaxweynaha hirshabelle saxaafadda o dhan way ka qayb gashay beesha caalamka o dhan waa joogtay markii la ridayo marka wax saxaafada ama wax mataqaana ay ka korey maysan joogin sida aan ognahay anagoo xodogaal aan hayno oon wilal jor ka agdhow aan ognahay soddon iyo dhowr xildhibaan ayaa riday cali cabdullahi cosole mushir ka gaad ayagaa maalin ka keenay maalintii labaadna ayaga ayaa riday marka tirada uu sheega lixdan iyo dhowrka waxaan umalayna aysan sax ahayn haye cabdixakiim
walaalkay waa mahadsan yahay falastiiney waxyaabaha loo diray wasiirada federaalka waxay ahayd qiimeyn in siday wax u dhaceen inay soo sameeyaan waxayna soo ogaadeen hoolka in loo diiday saxaafadda haddii ay soo tabin lahaayeen sida wax u dhacayaan oo saxaafadii waa loo diiday inay galaan gudaha sidaas lixdan iyo toddoba xildhibaan ayaanan iyo lixdan iyo lix meelahaas qiyaastii si aan ku maqlay ayaana mooshinka yani gacan u taagtay inuu madaxweynaha xilka ay ka qaadeen haddii ay saxaafad soo tabi lahayd saxaafadii inay meesha gasho waa loo diiday kollay amar madaxweynaha loogu diiday sida la ii sheegay wasiiradii federaalka oo qiimeynta loo diraa markay tageen ay xogta dhan soo ogaadeen afar iyo toban wasiirna ay hore isku casileen kuwii dambena ay dib iska casileen guddoomiyihii baarlamaankan oo ku raacay ayna soo arkeen meesha sida wax ka yihiin dowladda federaalka go-aan ku aadan yani muhiimahay qaadatay oo ah in uusan hirsh madaxweynihii hore hirshabelle in sidaas oo xilka looga qaaday iskuna soo sharaxaan rag ti madaxweyneyaasha kale muddo bil gudaheeda sidaasna loo soo doorto madaxweyne cusub haye haye cumar qoor dheere walaale waxaas xaba kama jiraan madaxweynuhu maba jooginba madaxweyne haddii amarkiisa u shaqeyna oo joor ka shaqeyna maba la rideenba ama muushin lagamaba keeneenba madaxweyneha sidaan ognahay muqdisho joogay markii muushinka laga keenayay markii waa la ridi lahayn isla muqdisho ayuu joogay marka madaxweyne amarkiisa shaqeyna aad garantiya shaqeynaysa saxaafadda ama ha diida ama ha ka qayb gasho hadduu madaxweyne jira macnahe muushinkan sidaas u dhafsiya badan ama ama jerin lahaynba marka waxaan ognahay inaan waashaas ina wax saxaafadda aana laga qayb gelin xildhibaanada ninkaas mushir ka keenay inay dhowr soddon iyo dhowr ay ahaayeen dowladda federaalka huna ay ku raacdeen ninkaan caqabado kale dowladda iyo asigo iska soo dedin horey ayay iskugu dhacsanaan sidaan ognahay waana isqaba karaan maamul goboleedyada in badan dowladdu waa kala fikir duwanaan karaan waana kala fikir duwan keligiis maahan marka barnaamij kale ayaa ninkaa lala cogsaday mooyaane wax meeshaas ka dhacay oo radiis oo sharci loo maray kamaysan dhicin waxaan ognahay haddeer ka dambeeya hadda madaxweynihii lasoo doortaa inuu sidaas si kasii daran loo ridi doono hirshabelle waxaan u aragnaa inay hadda sidaan ay ku burburtay oo wax dabo lasoo doortaa beri ka maalina sidaan loo soo ridi doono oo laba wiiloo iyo dhowr gabdhood oo qol isku tagay dhihi doonaan madaxweynihii waa ridnay marka arrintaas waa arrin sharci darra hadda ninkaan waba ka tagay laakiin waxaan u aragnaa in wax dabo lasoo dhoodhooba aan aysan jiri doonin ninkaan waan ognahay aniga muddada yar uu joogay iyo waxa uu qabtay ayaan ognahay gobolkan hadda aniga aan ku sugan oo hiiraan markii hirshabelle korka intii ka horeysay dhowr maamul oo kala duwan ayaa ka jiray dhowr isbaaro oo kala duduwan ka jirtay waa dadka ay farlibaax wuxuu ka dhigay degmo فردaax maamulka ka jiray maamul westland la yidhaha ilaa galbeedka magaalada beledweyne ayaa ka jiray westland hirshabelle oo ka dhigay degmo ayuu u magacaabay warqadii farlabax iyo etoobiya laga soo galaana waxaa looga soo baxay magaalada beledweyne ayaa lagu soo galay dhinaca kale galbeedka kale dhanka galbeed oo magaalada beledweyne iyadana caqabad kalea ka jirta oo mataqaanay waa isdidanaan ayaga qoladan beriga intaasoo dhan wuu mideeyey shaqooyin badan oo beledweyne ka qabtay marka wallaahi arrintaas waa ognahay intuu wax u qabtay iyo wax inta uu jiray waa lagu degdegaan qaba aniga haye cabdixakiin waxaa meesha taagan in hadda dadka qaar waxay qabaan in go-aankaas uu ahaa mid lagu degdegay baarlamankii halkiisiiyuu taagan yahay madaxweynihii waa diidan yahay maxuu yahay xalka
xalku sida uu yahay falastiin waa muuqdaa xildhibaanadii iyo wasiiradii xildhibaanadii xilka ka qaadayna waa number dhammaantood hadda waa isku wada raacsan yahin markii laga reebo toban ama labaatan wax ka yar golihii wasiirada ee tegay qiimeynta loo diray heer federaal ahayna waxay isku raaceen dhammaantood inaa meeshaas madaxweynaha sisaas xilkiisii ku waayay waxyaabaha oo eersaday oo caqabadaha iyo dhibaatada badan keenaan waxaa kamid ahaa degmooyinkaas oo magacaabay dadka qaarna inta degmooyin codsadeen oo diiday dadka ugu badan oo culeyska u kala kulmayo waxay ahayd degmadii jawiil oo ugu dambeyntii tad loo tegay uu diiday inuu jawiil degmo magacaabo waxyaabihii uu sabsaday ama culeyska badan keenay kamidooda buuqa badan oo ka kacay ugu dambeynna waa tii baarlamaanka isku yimaadeen ay xilka ka qaadeen dowladdii wasiiradii kalena ay iscasileen kuwii dowladdii federaalka lasoo diran ee ayiday in meeshaan madaxweynehusa ka jirin waxay ila tahay in dib loo soo dhisi doono dowlad cusub lana dhisi karo aysan waqti badan qaadanayno hal bil gudaheed lagu soo dhisi karo meelo badanoo maamulo badan ayba hore uga dhacay saas kaloo la isdhehaya dhisi maysa sida maamul goboleedka galmudug oo kale wayna dhisantay wayna shaqaynaysaa oo hadda xaaladeeda si fiican ay waa mahadsantaa haye cumar xuseen qordheer maxaa xalka u aragta adiga walaal walaali aniga ma qabo aniga waxaan qabaa hirshabelle hadiiba madaxweynihii sharciga ahaay oo lasoo doortay inta aragti lagu bixiyey waa ognahay markii barnaamijkan uu bilaabanayo hirshabelle iyo labadan gobol laisku diray gobolkan wuxuu laga maray waan ognahay dadka gobolkan oo xaqiiqata boqol kiiba sagaashan mataa garsaneen in jor wax lagu daro ayagoo harkii taagan oo soomaali wuxuu tira lamuraan ordi cawsi jiilaal ah oo dhib aan ku qabno ayaan mataqaanay wax la caluufiyey haddana wixii shalay aan diidanayna maanta haddana la yidhi waa dhaceen xaqiiqa baan ku sheegi maa dadka gobolkan degano major dambe ma lagu siraayo mana u socdaan waxaan qabaa aniga hirshabelle adamageedii horena ulaga badan kuma taagnayn oo mataqaanay anagu marka hore ma taageersanay hadda sidaas inay ugu dhamaato hirshabelle maadaama madaxweyne sharciga la doortay la riday midaba hadda beri lasoo doortana sidaan oo kale loo ridi doono waxa meesha ka yiraan meesha ay ka jiraan ay leeyihiin wax sharci iyo dastuur iyo nidaamkii u qornaayba anaan loo marayn oo madaxweynihii loogu talagalay inuu toban maalmood gudaheeda mushakil laakan ugu soo jawaabo meesha uu fadhiyo istifaaco loogu talagalay inta afartaas saa gudaheed mushakil laakan la riday wixii hadda kadib la dambeeyaan inay siiraan ilaa maahan falastiin taasuna way u dhamaataan isqaba aniga hirshabelle aada umahadsan tihiin cabdixakiin iyo cumar labadiina inta ayaanu kusoo gabagabanaynaa xubintii doodda gaaban waxaanu ku eegeynay go-aanka dowladda federaalka ay ku taageerta xilka qaadistii madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi cusuble waxaa ka qaybgalaya cumar xuseen qoordheere oo ku sugan beledweyne iyo cabdixakiim cabdiraxmaan ciise oo ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib damba ugu kulmi doonno xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aad si toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaayo oo safar ku jooga dalka imaaraadka carabta ayaa la sheegay in qaliin fudud uu galay afhayeenka madaxtooyada xuseen aadan cige dayr ayaa warbaahinta arrintaas u sheegay wariyahana v o a barqad maxamuud kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen aadan ciige dayr oo maanta warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne silaanya uu safar ku jooga dalka imaaraadka carabtu uu baadhitaan caafimaad kadib galay qalliin islamarkaana uu hal maalin cisbitaalka ku jiray waxaanuu warbaahinta u sheegay sidan war-saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku joogo dalka imaaraadka carabta madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegaraynayey alxamdulilahi rabbialcaalamiin wax dhibaatayii kamay soo bixin caafimaadka madaxweynuhu handaran beersan u wanaagsan yahay keliya dhakhtaradu waxay ku teliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day care buu galay waa laga saaray afhayeenku waxa uu sheegay oo kale inaanay jirin wararka la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha oo uu tilmaamay inay warbaahinta qaarkeed ka qortay waxaanu ka warbixiyey xaaladda madaxweyne siilaayan wakhtigan oo uu sheegay inay tahay mid wacan caafimaadkiisuna hundred bersent aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay guud ahaanna howlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayey iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii uu dastuurka qaranku farayey ayuu halkiisii ka wadaa galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta madaxweyne ziilanya ayaa dalka ka ambabaxay maalintii jimcihe lasoo dhaafay inkasta oon safarka madaxweynaha lagu sheegin intii dalka aanu ka ambabixin inuu la xidhiidho caafimaad inkastoo afhayeenku aanu wakhtiga rasmigaa sheegin haddana waxa uu xusay inuu dalka dhaqsa ugu soo laaban doono barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal gabagabadii idaacaddeenna habeennimaanu kusii siqaynaya dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta sagootis codadka macaan ee nimcaan hilaac iyo xamda kuwiin
inkastoon sadowgiisa dooq isanyaday haatan urda seexad la diiday sorna aan cun waaye samirkayma hungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta bacdadkii sida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sodaala ku sagootiyaya ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiya
inu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaadiyo muuqa araggaa ku sugmoo
sagootis codadkii nimcaan hilaac iyo xamdi queen ayaan kusoo gabagabaynana idaacaddeenii fiidnimo waxaa wajiradii kuu soo jeedinayo falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale wada kulmi doonan waxaadi leenahay sidaa iyo nabadgelyo
subaxeeda cabreed kalwaagu